habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa fiidnimo khamiis ah bisha oktoobarna waa toddoba-iyo labaatan sanadka labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah magaalada mandheera ee waqooyi bari kenya oo bandow lagu soo rogay muddo laba bilood ah sababtu maxay tahay
bandowga mandheera lagu soo rogay maantaa la soo rogay oo uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dalkan kenya josephine kaysiri waxaana uu bilaabanayaa oo uu dhaqan gelayaa maanta oy taariikhdu tahay labaatan iyo toddobada bisha tobnaad labada kun lix iyo tobanka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka bakool kadib kabixitaankii ciidamada etoobiya ee magaalada tiyeglow dadkii meesha ka soo baxay laba reeb ay ku isan yihiin mid waxay aadeen dhanaca hiiraan midka ugu badana waxay soo aadeen dhanaca gobolka bakool degmo ahaan gobolka bakool meesha maxay ato oo magaalada cudur marka arrinta ayada wallaahi aad iyo aad iyo aad iyo dhibaato fara badana ka taagan kuwii hiiraan aadeen hadda weli ma tegin waddada ay ku jiraan kuwii maxay ato ku jirto aadeen hadda inay berisun ay soo geli doonaan qaarna soo galeen jaha jirta
waxaa kalood maqli doontaan xubintii wargeysyada caalamka iyo geeska afrika iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
ciidamada midooda afrika ee ka howlgala soomaaliya amisom ayaa arbacadii ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa aan dowliga ahaynba in ay biyo nadiif ah la soo gaaraan tuulada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay dhowaan ka xoreeyeen kooxda al-shabaab taliyaha ciidanka amisom colonel jean pier hakizimana ayaa u sheegay inay codsanayaan in deegaanka lala soo gaaro biyo nadiif ah xilli buu yidhi ay ciidanka amisom xoogga saarayaan sugidda ammaanka iyo furitaanka waddooyin isku xidha qaybaha kala duwan ee soomaaliya guddoomiyaha deegaanka ceelbaraf muuse sharwey gaabow oo isna la hadlay wariyaasha ayaa ka codsada soomaalida qurbojoogta ah ee kasoo jeeda deegaanka ceelbaraf inay gargaar la soo gaaraan dadka deegaanka ceelbaraf ayaa ah tuulo istaraatiiji ah oo ku taala gobolka shabeellaha dhexe waxay boqol iyo konton kilomitir u jirtaa caasimadda soomaaliya ee muqdisho
hay-adda qaxootiga dalka norway ee n r c ayaa walaac ka muujisay xaaladda bini'aadanimo ee kasii daraysa ee haysata dadka ka barakacay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo ka cararaya colaadaha halkaasi ka dhacay agaasimaha hay-adda n r c ee soomaaliya cabdulqaadir axmed ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo siddeetan kun oo qof ay ka barakaceen dagaalada ka dhacay gaalkacyo isagoo sheegay in colaadahaasi ay sii murugiyeen xaaladda bini'aadanimo ee bulshada ku nool magaalada gaalkacyo agaasimaha hay-adda n r c ee soomaaliya ayaa ugu baaqay dhinacyada colaaddu ka dhex taagan tahay in ay dagaalada joojiyaan islamarkaana ka shaqeeyaan hab lagu xallin karo xiisadda ka dhex jirta labada dhinac taasina waxay horseed u noqon kartaa sida uu sheegay in bulshadu ay noloshooda dib u yagleysho xoogaga isbahaysiga ee duulaanka ku qaaday magaalada mowsul ee waqooyiga dalka ciraaq ayaa lagu soo warramayaa in markaan ay u dhaqaaqeen gudaha magaalada kadib maalmo ay duqeymo iyo dagaallo ka dhan ah daacish ka wadeen nawaaxiga magaalada wararka ka imaanaya dalka ciraaq ayaa sheegaya in dagaalyahanada daacish ay qabsadeen dad badan oo rayid ah si ay uga dhigtaan gaashaan ay ku difaacaan magaalada ugu weyn uguna dambeysa ay gacanta ku hayaan dalka ciraaq ilaa iyo hadda weerarka mowsul oo ay horboodayaan ciidamada ciraaq ayaa suuro geliyey in lagala wareego kooxda daacish tuulooyin u dhow magaalada mowsul oo ku yaalo koonfurta bariga iyo waqooyiga qaramada midoobe ayaa sheegtay in magaalada iyo nawaaxigeeda ay ka barakaceen ilaa iyo toban kun oo ruux oo rayid ah walaaca ugu weyn ayaa ah sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa gargaar bani aadamnimo dowladda faransiiska ayaa bilowday burburinta xero kumeel gaar oo qaxootigu ay ku noolaayeenoo ku taalla magaalada xeebta ah ee kale xeradan ayaa maalinun ka hor laga dareeriyay qaxootigii ku sugnaa shaqaalaha dhismaha ayaa adeegsanaya qalabka culus si loo burburiyo guryaha kumeel gaarhka ah ee ay qaxootigu ku noolaayeen kaaleeh ayaa ku taalla xeebta waqooyi ee faransiiska waxaana ku sugnaa ku dhowaad afar kun oo qaxooti ah kuwaasi oo meelo kale kasoo dejiya kasoo galay dalka dowladda faransiiska xeradan ayaa ahayd mid meel ay isugu soo ururaan qaxootiga doonaya inay badda u dhexaysa faransiiska iyo britain ka tallaabaan si ay isaga dhiibaan dalka britain halkaa degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dowladda kenya ayaa bandow ku soo rogtay magaalada mandera ee gobolka waqooyi bari kenya kadib weeraro isdaba joog ah oo dhacay bishan gudaheega weerarka ugu dambeeyey oo dhacay maalintii salaasadii ayaa maleeshiyada al-shabaab waxay ku dileen labiyo toban qof kadib weerar ay ku qaadeen hoteel ay ku sugnaayeen dad rayid ah weerarkaasi ka duwan oo dhacay lixdii bishan oktoobarna al-shabaab waxay ku dishay lix qof oo kale faafahinta bandowdan ayaa haddaba caashe ibraahim aadan cashucuud waxa ay ka wareysatay maxamuud maxamed sheekh lafageri wariye ka tirsan idaacadda star f m iyo t v-ga s t n ee ismaamulka mandera
bandowga mandera lagu soo rogay maanta lasoo rogay oo uu ku dhawaaqay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka dalkan kenya josephine kaisiri waxaana uu bilaabanayaa oo uu dhaqan gelayaa maanta oy taariikhdu tahay labaatan iyo toddobada bisha ko bisha tobnaad labada kun lix iyo tobanka saacaddu markay tahay lixda iyo qadar soddon daqiiqa ama lixda galabnimo iyo bar buu bilaabanayaa wuxuuna ilaa iyo laga gaaro lixda subaxnimo iyo qadar soddon daqiiqa uu soconayaa habeenkii oo dhan gebi ahaan waa bandow magaalada mandera sida uu wasiirka sheegay muddo intee laag buu jirayaa baa la yidhi marka bandowga ishoy wuxuu jirayaa baa la yidhi oo uu soconaya bandowgan muddo laba bilood ah buu soconayaa bandowgan wuuna wuxuuna dhaqan galay maanta saacaddu markay ahayd lixda iyo qadar soddon daqiiqo ee galab maxaa keena marka in bandowgan hadda lagu soo rogo degmada mandheera caaisho sidaa ka wareysaba magaalada mandheera dhacdooyin kala duwan oo mataqaanaa weeraro ay dad badan ay ku dhammaadeen baa ka dhacay oo weliba lagu beegsanayo mataqaanaa dadka aanan soomaalida ahayn ee kenyaanka kale ah balse magaalada mandheera usoo shaqatago kuwa dhagaxa jebiya hadday ahaan lahaayeen kuwa guryaha dhiso ama macalimiinta iyagu wax ka baro iskuulaadka kala duwan ismaamulkan mandheera sidaad ka wareysa caaisho marka bandowgaas dhacdada ugu dambeysay oo hadda maalintii talaadada ahayd oo taariikhda ku beegnayd labaatan iyo shantii bishaan dhacday kadib dowladda ayaa soo saartay go-aankan waxaadna ogaataa caisho oo mataqaanaa haatan intaas sii dheer dadka mataqaanaa aan soomaalida ahayn bandowgan si aaday usoo dhaweeyeen oo weliba soomaalida magaalada mandeerana waa soo dhaweeyeen alaaba way usoo dhaweeyeen wax kastoo amniga magaalada mandera amnigeeda sugayn waa soo dhaweynanaa bay dheheen dadka aan soomaalida ahayn hadda la beegsanayo mataqaanaa la laayay qaarkood kuwii soo haray waxay ka cabanayaa in la yiri guryaha nooga baxa saad ka warhaysaa caishoy guriga markii dadkaas loogu galo layntooda kadib gurigana waa la burburiyaa marka milkiilayaasha guryaha waxay ka cabanayaan guryahooda in la burburiyo marka sidaas daraadeed waxaa la siiyey dadkan inay ka baxaan guryaha muddo gaaban uga baxaan taasayna ka cabanayaan marka dadka kenyaanka ah ayaa la leeyahay miyaa guryaha ka baxa ha dadka kenyaanka ah oo soomaalida ahayn maadaama markii la dhibka loo geysa ama ama guryaha loogu galo oo mataqaana dadkan iyagu beegsanayo oo inay dilaan rabaan dilintooda bas kuma ekaa lagu leeyahay oo mataqaana casho saad ka wareysaba dhacdadii hadda ugu dambeysay isbuucan gurigii mataqaanaa hotel dhan oo la seexanayo hal qol oo fiyo ma jirin kurti waa la burburiyay guriga dhan dhulkaa lala sim marka milkiilayaasha guryaha waxaasi ka cabanayaan marka yaa dadkani beegsanaya kenyaanka ah aisho dadkan kenyaanka ah dowladda siday sheegtay xarakada al-shabaab bay mataqaanaa ay dowladda ku eedeysay iyaguna baraha baraha bulshadaas oo kale ay ku sheegteen dacdada haatan ugu dambeysay marka dadkaas maadaama ayagu ay arrintaas ay tahay arrin dadkaas ugooniyahoo mataqaanaa la beegsanay ay tahay guriga ay ku jiraanna uusan badbaadaynin oo la burburinayo dadki waxaa la yidhi guryaha nooga baxa taasna way ka cabanayaan bandowgaasna waxaa keentay caaishoy dhacdooyinkaas kala duwan ee shegshegay ee ka dhacay magaalada mandheera waxaad markaa ka warantaa waxaad sheegtay in bandowgani uu soconayo muddo laba bilooda lixda maqribnimona uu bilaabanayo lixda aroortiina uu dhammaanayo marka muddadaas labada bilooda waxa dowladdu ay ka qabanayso magaaladaasi iyo dhacdooyinkii ka dhacay ma jiraan dowladda waxay sheegtay mataqaanaa dhacdadii hore bishii bishaan aan ku jirno lixdeedii dhacday oo lixda qof lagu dilaayay inay shaqaf u qabatay ayna ku socoto mataqaanaa mataqaanaa baaritaan uu ku socdo haatanna kuwo kale mataqaanaa dhacdadaana baaritaankeedu haatan socdo waxa bandowga loo soo rogana ay tahay inay dowladda doonayso inay tillaabo qaado caaishay
maxamuud maxamed sheekh lafagari oo ah wariye ka tirsan idaacadda star f m iyo t v-ga s t n ee mandera oo khadka telefoonka ugu rameeyay caashe ibraahim caashe cuud halkaad kala socotaana waa v o a
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a maamul goboleedka puntland ayaa maanta ciidamo u diray magaalada qandala oo ay shalay qabsadeen maleeshiya taabacsan ururka daacish ee ka dagaalama dalalka ciraaq iyo suuriya ciidamada puntland ayaa gaaray magaalada iyaga oo sii maray dhinaca badda dadka deegaanka ayaa v o e da u sheegay in labada dhinac ay ku wada sugan yihiin magaalada ilaa haatanna ma dhicin wax iska hor imaad ah madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta ka hadlay magaalada carma ayaa sheegay inaan maamulkiisa u dulqaadan doonin in daacish ay deegaan qabsato maxamed cabdi sandheere ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac sadeer aad baa umahadsan tahay magaalada qandala ee gobolka bari puntland oo labaatan iyo lixda bishan oktoobar ay qabsadeen xogag taabacsan daacish ayaa maalintii labaad weli gacanta ku haya dadka deegaanka ayaa doonyo yaryar waxa ay ugu soo qaxayaan magaalada boosaaso iyo tulooyinka ku teedsan xeebta ee u dhexeeya boosaaso iyo qandala tiro yar oo dada ayaa weli ku sugan gudaha magaalada qandala waxaana ii sheegeen inaysan wax dhibaataa ah aysan kala kulmin raggan qabsaday magaalada haradahoodina ay ku sugan yihiin duruufo dulana ay uga soo qaxi waayeen magaalada shaldero hadda magaalada isgaarsiin ka shaqeynaysaa ma jirto laakiin marka aan ka hadlayo waa saacado ka hor oo aan fursad u helay inaan kula xiriiro isgaarsiinka telefoonka waan gartay faatimo madaxweyne gaas waa kii carmo isagoo jooga ka hadlay in ururka daacish ayna haysan doonin meeshaas wax tallaabo ah oo ilaa iyo hadda ay dowladdu qaaday ma jirtaa ciidamo b m b f la dhaho ciidamada badda puntland ayaa doonyo oo xagga qandalo aaday dhinaca badda ayay ku sugan yihiin weli weli wax iska horimaada oo dhex maray ciidamadaas iyo ururka daacish raggan taageersan ma jiraan qandalo marka sandheerow toddobaatan kilomitr bay boosaaso u jirtaa laakiin dhinaca beriga gaari ma mari karo waa buuro badda ku dagaano badda uun ayaa loo mari karaa dhinaca kalena afar laatan saac ayaa loo socdaa markii beriga la marayo jid adag ah marka sidaas weeye dadka deegaankana waa beekaceen shaqooyinkii waa istaageen meesha aad dadka luumaysataa noloshooda ku tiirsanayd dad baa jira ganacsi jiray goobo waxbarashaa jira kulliga way istaageen waan gartay ma waxaa jira warar sheegaya in ururka daacish uu u gudbay meelo ka baxsan qandala qandala waa magaalada ugu horeysay qandala ay qabsadaan meel kaleeto oo iminka ay qabsadeen ama ay gaareen ma jiraan warar way jireen la sheegay dib xeebaha kuteesanayay gaareen gobolka bari laakiin shirir baa la sameeyey waxaa la ii sheegay inaan arrintaasi jirin waan gartay faatimo puntland waxaa ka jiray abaaro iyo qaleyl baa laga soo sheegayay xilladii dambe caawa magaalada boosaaso waxaa ku da-aya roob xoog badan iyo meelo ka mid ah gobolka bari arrintani sidee u saameynaysaa haddii ciidanka puntland siduu madaxweyne gaas ballan qaaday uu damco inuu dib ugu qabsado kooxda daacish wallaahi roobka cirka daruuruu lahaa maantay markaan carmo soo gaarnay roobku meelo badan ayuu ka cortay weliba xilli habeennimaha ayuu bilowday inuu qandalo gaarsiisan yahay inuu meelo kale gaarsiisan yahay isgaarsiinka waa ciriir aga qandalo isgaarsiin malaha inuu ku daaciso in kale ma xaqiijin karo laakiin hadda magaalada carmo iyo daaxideeda roob ayaa ka da-aya mudo hadda laba saacadood ayuu da-ayaa dhulka biyuu dhigay waa waxa waaye boosaaso iyada aagageedana waa ka da-aya marka insha allah bal daacadahana dambe ayaanu ku ogaan doonaa in roobka uu tegay dhulka ay ka gudeen colaadii
wariyaha v o e da ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamaca oo u waramaysay waryaheena maxamed cabdi sandheere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad weli dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciidamada itoobiya ayaa maalmahanba waxa ay ka baxayeen saldhigyo ay ka deganaayeen gudaha soomaaliya waxaana islamarkii ciidamadani ay ka baxeen goobahaasi soo galay oo la wareegay maleeshiyaadka al-shabaab dadka deegaanada ay ka baxeen ku noolaa qaarkood ayaa loo dilay sababo ku aadan in ay ku dhowaayeen ama ay taageersanaayeen ciidamadaasi deegaanada qaar waxaa ka dhacay baraka xoogan haddaba sida kabixitaankani ku yimid ayaa nuur xasan bukhaari waxa uu ka waraystay guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool marka ugu horeysa horta waa salaamantahay balaan kadib sababaha keeni markaan weydiinay qoladan etoobiyaanka markaan weydiinay saraakiishooda waxay noo sheegeen inay joogeen saddex sano iyo xoogaa marka marka horena aynasan ahayn marka hore markay soo daeen aysan ahayn qoladii amazonka aynasan ahayn intaas ay ku adkaysanayeen ayna amhaeto oo oo ayagoo amazon ahayn qarashada waxay noo sheegeen qarashada dowladda etoobiya ay bixin jirtay marka sidaas daraadeed oo jeera waxay yidhaaheen waxaan codsanay maxay ato in amazon waxna laga siiyo oo lagu daro marka sidaa awgeed anagu waxay yidhaaheen waa hamil weyne qarashadii meeshaan ku baxayay maadaama amazon ahayn ciidankiina ciidan fara badanna uu ku jiro gobolada qaarkood sidaas daraadeed ugu baxnay waan gartay marka amisom miyaa u diiday in ay qayb ka noqdaan howlgalkooda dhiib hore way haystaan laakiin waxay codsadeen sida inoo sheegeen qeyb kale in lagu daro maadaama gobollo fara badan ay joogaan filooyin badan ay joogaan in qeyb kaleeta lagu siiyo oo meeto loogu loogu daro ay codsadeen codsiga asigaa ma ayna soo diidanin marka sidaa awgeed waxay dhaheen arskii ku baxaya dowladda etoobiya xamil weysa sidaas daraadeed ugu baxnay gudoomiye waxaan maqalnay in maleeshiyaadka qabsada tiyaglow ay deegaanka ku dileen dad rayid ah maxaa inooga sheegi kartaa arrintaasi wallahi anaga marka hore sidaasa naloo sheegay laba qofood in la dilay naloo sheegay laakiin arrinta ayada markaan baarnay waxa la dilay inta ka hor ma jirto sidaasay noo sheegeen laakiin marka hore sidaasaa la yidhi laakiin hadda markaan baarnay arrintaasay noo sheegeen wax dambey ma laha marka hadda tiyaglow yaa gacanta ku haya ma weli shabaabkii ayaa jooga weli shabaabkii ayaa jooga maadaama ciidamadii ay kasoo baxeen kuwii etoobiyaan kuwii soomaalida ay kasoo baxeen sababa jira awgeed marka ay suurtagal weysay in meesha ay difaaca ka galaan ciidanka dowladda maadaama aan saanidooda aan ku filnayn ciidan ahaan maxay ato oo maxay ato oo saanida aan ku filnayn gumud hadda maanta u taagan oo maxay ato oo dhinaca dowladda soomaaliya ka socdan aan isla soo dhaweyn sidaa awgeed maxay ato waxay door bidaan inay usoo wareegaan dhinaca gobolka usoo wareegaan magaalo maraada gobolka codol
ka waran xaaladda dadka ka qaxay deegaanka xaggeyse kusii wajahan yihiin dadkan iyagu dadka meesha kasoo qaxay laba reeb ay kuusan yihiin reeb waxay aadeen dhanaca hiiraan reebka ugu badan waxay soo aadeen dhanaca gobolka bakool degmo ahaan gobolka bakool meesha maxay ato oo magaalada xudur marka arrinta ayada wallaahi aad iyo aad aad iyo dhibaato fara badana ka taagan kuwii hiiraan aadeen hadda weli ma tegin wadada ay ku jiraan kuwii maxay atoo xudur soo aadeen hadda inay saabiri sugay soo geli doonaan qaarna soo galeen maxay ato oo ya ya ya ya ya jaa jirta marka arrintaas ayadaa waxaa weeye maadaama gobolka marka horeba iska go-doon iska ahay magaaladana maxay ato shaabka jooga aysan hamil karin marka ciidamo maxay ato oo dad fara badan oo raydana ay usoo socdaan qaarna ay soo galeen meeshaas dhibaato fara badan baa ku taagan ma jiraan meelo kale oo ay ka baxayaan ciidamada ethoobiya waxaan maqalnay in ay ka bixi doonaan waajid xudur iyo meelo kale ma ma inta koona looga sheegin xudur iyo waajid iyo meelo kale maxay ato oo ciidamo sidaas oo kaleeto waa joogaan laakiin xilligan hadda la joogo xudur iyo waajid inay ka baxaan looma sheegin maxay ato oo waktiga soo socotana doon doonaan ma ogi laakiin xilligan hadda ma joogo waxaa keliya ay ka baxeen gobolka boqol magaalada siyadu idinka ka maamul ahaan hadda maxaa idin qorshaysan annaga hadda waxaa noo qorshaysan maxay ato dadkan qaxootiga inaan soo dhaweyno oo ciidamadan maxay ato oo dawladda oo kii dhanaca siyalo kasoo baxeen aan dejino oo maxay ato aan is aroorsano oo dib u habeen aan sameyno dawladdana aan ka hodsano inay taakuleen waxay heli karaan inay nala soo gaaraan waana u sheegnay waxa si fiican waan ka leenahay inayna soo taakuleen doonaan
gudoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool oo khadka telefoonka ugu warmiyey wariyaha v o eda nuur xasan bukhaari halkaad kala socoteenna waa v o a dhinaca kalena amisom ayaa sheegtay in bixitaanka ciidamada etoobiya uu keenayo faaruq iyo in dib u eegis lagu sameeyo qorshihii howlgalka warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray jacfar kuukay muddo kooban ayay ciidamada etoobiya kaga baxeen magaalooyin iyo tuulooyin badan oo ku kala yaala gobollada hiiraan bakool iyo galgaduud mar alaale iyo marka ay ka baxaanna weliba iyagoo qaarkood ay sii muuqdaan waxaa soo gala oo qabsada dagaalyahanada al-shabaab oo dad rayidahoo ay ku tuhunsan yihiin in ay si uun xiriir ula lahaayeen ciidamadii baxay ku dila goobahaasi ay etoobiyaan ku faaruujiyeen weli waxaa taagan cabsi xooggan oo la xidhiidha in magaalooyin kale oo waaweyn oo qaarkood ay gobollo xaruma u yihiin ay banneeyaan al-shabaabna ay si fudud ku soo galaan afhayeenka amisom joseph muray oo v o a la hadlay ayaa sheegay sida ay u arkaan ka bixitaanka ciidamada etoobiya ee qaybo ka mida soomaaliya
haa waxay ahayd nasiib darro sababtoo ah waxaan ogahay in ciidamada etoobiya ee saaxiibadeenna ah ay shaqo wanaagsan ka hayeen oo ay sugayeen amniga deegaanadaasi waxaa jira wax laga yaabo in dad badan oo soomaali ah aysan ogeyn oo ah inay jiraan ciidamo ka socda etoobiya oo jooga soomaaliya kuwaas oo ku yimid heshiis ay gaareen dowladaha soomaaliya iyo etoobiya ciidamadaasi kama amar qaataan amisom marka ciidamadaasi baxay waa kuwaas mana hubno sababtoo ah waa wax annaga naga baxsan waxaan rumaysanahay inuu jiro heshiis dhex maray labada dowladood oo suuro geliyey bixitaanka ciidamadaasi
inkastoo xoogagaasi etoobiyaanka ahi aanay markoodii horeba ka mid ahayn amisom haddana ciidamadan midowda afrika ka socda ee soomaaliya jooga waxa ay ka gurashadaasi ay etoobiyaanku samaynayaan u arkaan mid dhaawacaysa dadaalka ay ugu jiraan la dagaalanka al-shabaab sida uu tilmaamayo joseph muray afhayeenka ciidamada amisom ee soomaaliya jooga
in securing securing uh, different parts of Somalia. Now, the moment they move out of a particular place, uh, of course they leave a vacuum.
dhab ahaantii haa way ku yeelan doontaa sida aan horeyba u sheegay waxay ahaayeen saaxiibo wax badan gacan naga siiyey nabad ilaalinta iyo sugidda ammaanka ee qaybo kala duwan oo ka tirsan soomaaliya meelaha ay faaruujiyeen ayaa waxa ay hadda ku qasbaysaa amisom in ay dib uga fikirto waxa aan ka yeelayno goobahaasi iyo sidii aan gacan uga hayn lahayn marka dhabtii saameyn waa ku yeelanaysaa howlgalkeenna iyo sida aan wax u wadno etoobiyaanka oo keliya ma aha waxaa deegaanadaasi isaga huleelay ee waxaa horey u sii raacay xogaga milatariga soomaaliya oo la joogay aagagaasi sababta ay iyagu ugu sii hari waayeen goobahaasi la banneeyeyna waa su'aal weli taagan jacfar kuukay v o a muqdisho
halkaad degeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wararka ka imanaya magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa sheegaya in booliska kenya ay nin ku toogteen meel u dhow safaaradda maraykanka sawirka lasoo dhigay baraha ijtimaaciga ah ayaa muujinaya nin la toogtay oo meydkiisu waddada yaallo safaaradda maraykanka oo aad loo ilaaliyo ayaa ku taala kasoo horjeedka dhismaha girigiri ee qaramada midoobay vitalis otieno oo ah taliyaha booliska goobta ayaa v o eda uga warramay sida ay wax u dhaceen
along the UN Avenue attacked our officer, our officer, police officer, with a knife. After stabbing a police officer, waxaa dhacay waxa weeye qof lugaynaya oo garab maraya waddada qaramada midoobay ayaa midi ku weeraray sarkaal boolis ah oo kenyaan ah markii uu mindida ku dhuftay ayaa sarkaal oo kale oo hubaysan uu toogtay ninkii meesha ayuuna ku dhintay xilligan sarkaalka waxa uu ku sugan yahay cisbitaalka qofka la dilayna waxa uu ku jiraa qaboojiyaha
dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington markaana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codkii baxsanaa ee fanaanada katro daahir cige
Thank you.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeen ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a doodii gaabnayd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada iyo sidoo kale tartankii ciyaaraha gobolada somalilan oo ka furmay magaalada hargeysa marka horese dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan wararkii caalamka oo kooban
ciidamada midooda afrika ee ka howlgala soomaaliya amisom ayaa arbacadii ugu baaqay hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa aan dowliga ahaynba inay biyo nadiif ah la soo gaaraan tuulada ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe oo ay dhowaan ka xoreeyeen kooxda al-shabaab taliyaha ciidanka amisom colonel jean pierre hakizimana ayaa u sheegay wariyaasha in ay codsanayaan in deegaanka lala soo gaaro biyo nadiif ah xilli buu yidhi ay ciidanka amisom xoogga saarayaan sugidda amniga iyo furitaanka waddooyin isku xidha qeybaha kale ee soomaaliya ceelbaraf ayaa ah tuulo istaraatiiji ah oo ku taala gobolka shabeellaha dhexe waxay boqoliyo konton kilomitir u jirtaa caasimadda soomaaliya ee muqdisho hay-adda qaxootiga ee dalka norway ee n r c ayaa walaac ka muujisay xaaladda bini'aadanimo ee kasii daraysa ee haysata dadka ka barakacay magaalada gaalkacyo kuwaasi oo ka cararaya colaadaha halkaasi ka dhacay agaasimaha hay-addaasi n r c ee soomaaliya cabdulqaadir axmed ayaa sheegay in ugu yaraan shan iyo siddeetan kun oo qof ay ka barakaceen dagaalada ka dhacay gaalkacyo isagoo sheegay in colaadahani ay sii murgiyeen xaaladda bini'aadanimo ee bulshada ku nool magaaladaasi agaasimaha hay-adda n r c ee soomaaliya ayaa ugu baaqay dhinacyada colaadu ka dhex taagan tahay in dagaalada ay joojiyaan islamarkaana ka shaqeeyaan hab lagu xallin karo xiisadda ka dhex jirta labada dhinac taasina waxay horseed u noqon kartaa in bulshadu nolosheeda dib u yagleesho xoogaga isbahaysiga ee duulaanka ku qaaday magaalada mowsul ee waqooyiga ciraaq ayaa lagu soo warramayaa in markaan ay u dhaqaaqeen gudaha magaalada kadib maalmo ay duqaymo iyo dagaallo ka dhan ah daacish ka wadeen nawaaxiga magaalada wararka ka imaanaya dalka ciraaq ayaa sheegaya in dagaalyahanada daacish ay qabsadeen dad badan oo rayid ah si ay uga dhigtaan gaashaan ay ku difaacaan magaalada ugu weyn uguna dambeysa ee ay gacanta ku hayaan dalka ciraaq ilaa iyo hadda weerarka mowsul oo ay horboodayaan ciidamada ciraaq ayaa suuro geliyey in lagala wareego kooxda daacish tuulooyin u dhow magaalada mowsul oo ku yaala koonfurta bariga iyo waqooyiga qaramada midoobey ayaa sheegtay in magaalada iyo nawaaxigeeda ay ka barakaceen ilaa iyo toban kun oo ruux oo rayid ah walaaca ugu weyn ayaa ah sidii dadkaasi loo gaarsiin lahaa gargaar bani'aadanimo dowladda faransiiska ayaa bilowday burburinta xero qaxooti oo kumeel gaadh ah oo ay ku taalla magaalada xeebad ku taalla ee kale xeradan ayaa maalin ka hor laga dareeriyey qaxootigii ku sugnaa shaqaalaha dhismaha ayaa adeegsanaya qalabka culus si loo burburiyo guryaha kumeelgaadhka ay qaxootigu ku noolaayeen kaale ayaa ku taalla xeebta waqooyi ee dalka faransiiska waxaana ku sugnaa ku dhowaad afar kun oo qaxooti ah kuwaasi oo meelo kale ay dejisay dowladda faransiisku xeradan ayaa ahayd meel ay isugu soo ururaan qaxootiga doonaya inay badda u dhexaysa faransiiska iyo britain ka tallaabaan si ay dalka britain magangelyo uga helaan
waa hagaag dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a markaana dhegaystayaal kusoo dhowaada doodii gaabnayd waxaa muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaheenna axmed xasan colaad
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii doodda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonnaa maalmihii ugu dambeeyey qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha soomaaliya waxaa ka baxayey deegaanno ka mid ah ciidamada etoobiya oo halkaasi saldhigyo ku lahaa waana xilli waddanka soomaaliya oo isu diyaarinayay inay doorashooyin ay ka dhacaan bisha nofembar dabayaaqadeeda haddaba dowladda federaalka ee soomaaliya arrimahaasi maxay kaga gaashaama ama fadhiisimada ciidamada etoobiyaanka ay banneeyeen ma yihiin kuwa ciidamada dowladdu ay difaaci karaan xubinta doodda gaaban ayaan ku eegi doonnaa waxaana igala qaybgelaya xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha soomaaliya iyo karar aadan rukow oo ah falanqeeyo aad ula socda arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaana su-aasha hore aan siiyey xuseen maxamed xuseen xuseen ciidamada etoobiya meelo badanna way ka baxeen dowladduna ciidamadeedu meelaha ay ka baxaanna way ka sii baxaan maxaa arrimahaasi u sababa dowladdu maadaama xilli doorashooyin ay isu diyaarinayso ciidamadu awood ay ku difaacaan male miya goobaha ay ciidamadu amisom ama kuwa kale oo etoobiyaanka oo amisom ka baxsan ay joogaan colaad waa mahadsan tahay sidaad sheegtay ciidamada etoobiyaanka dhowrkii bilood gaaraan afartii bilood ee ugu dambeeyey waxay ka baxayeen goobo hor leh oo ay hore uga sugnaayeen dowladduna ay ku halaynaysay inay ammaanka goobahaas ay sugayaan haddaan wax yar dul maro dhowrkii bilood gaaraan afartii bilood ugu dambeysay ciidamada etoobiyaanka waxay ka baxeen ilaa iyo sagaal magaalo oo waaweyn oo ay ciidamadaasi horey u maamulayeen oo ay gacan kuhaynta ammaanka ay iyaga mas-uul ka ahaayeen afartii bile ugu dambeysay marka laga soo tago shantii isbuuc ugu dambeysay ilaa afar magaalo ayay ciidamada etoobiyaanka faaruujiyeen waxaa ka mid ah meelaha ay faaruujiyeen tiyeglo oo gobolka boqol ka tirsan oo ay lix iyo labaatanka bishan ka baxeen shalay u dambeysay halgan oo hiiraan ayay saddex iyo labaatankii bishan ka baxeen ceel cali oo isla hiiraana kow iyo tobanka oktoobar ayay ka baxeen moqo kori oo isla hiiraanana shan iyo tobanka sebtembar ay ka baxeen ilaa iyo juulay marka la eego lafteeda rabdhuur ay kasoo baxeen oo boqol ka tirsan meelo badangalcaday ka baxeen afartii juulaay marka meelo badanay ka baxeen waxaa tusaale kale kugu filan ciidamada iyaga ay tababareen etoobiyaanka tababareen oo ilaa boqolaal ah ayaa iyagana shalay ka baxay tieglo markii iyaga ay etoobiyaanka meesha ka baxeen marka dowladda soomaaliya horey ugama gaashaaman ciidamadan inay ka bixi karaan sababtoo ah ciidamada etoobiyaanka kuwa meelahaas joogay sharci ama mandate ay kusoo galeen halkan oo ay amisom uga qeyb qaadanayan ma laheen marka xasilooni dari etoobiya ka jirta awadeed ayaa hadda la leeyahay ayaa sabab u ah in ciidamadan ay dalka ka baxaan oo ay etoobiya dib ugu laabtaan marka waxaad leedahay dowladdu awoodii marka hadday wax ku difaacdo ama horey maaragtay qorshe ay u samaysay ay ku difaacayso meelaha wasiirka gaashaandhigga waa ka hadaliyey v o eeda lafteedu la hadlay hadda waxay leedahay dowladda soomaaliya ciidamaan geenaynaa waxay ku habooneed markii hore in ciidamo iyaga ay hubaan oo tababaran nidaam leh marka hore la geeyo laakiin hadda ma difaaci karaan aad baad u mahadsan tahay waana salaamaya ninkan odayga ee dooda igala qaybgelayo run ahaantii way jirtaa in ciidamada etoobiyaanka qeybna ka ahaa amisom inay ka baxayaan meelo badan oo kamid ah soomaaliya marka su-aashii lasweydiin karaa waxay tahay maxaa saameyn ay yeelan kartaa haddii ay baxaan saameyn maaragtay maxaa ka dhalan karo taasi waa iska caddahay ciidamada kan waa ciidamo aad u maarata quwadooda u ballaarantay ahayd meelo badan oo soomaaliya kamid kuwa soomaaliya oo dowladda ka socdo oo kale matala meelahay ka baxaan oo kale ma difaaci karaan wa oo ma joogi karaan may way way joogi karaan oo ciidamada hadda maarata soomaalida waxa weya waxaad moodaa aad inay u fiican yihiin dhinaca tayada ciidamo badanoo waxaa jira meelo kala duwan lagu soo tababaray sidoo kale haddii etoobiyaanka ay baxaanna waxa weeyaan meeshii waxaa maarata way jiraan in dulduleelo ay soo baxayaan laakiin haddana waxaa la dhihi karaa dulduleeladaasi ciidamada maarata dowladda soomaaliya iyo ciidamo kale oo waxaa jira maarata amisom ah oo weli jooga sida iyo waana weli difaaci karaya marka saameynta bixitaankooda maarata way muuqanaysaa laakiin haddana dowladda soomaaliya iyo wadamada kale ciidamada kale way buuxinayaan booska maarata waxa weeyaan ciidamadan etoobiyaanka aniga hadda waxaan qabaa in maanta haddii ay baxaan faaruq uusan imaanayn leeda miya ha wax faaruq oo imaanayo ma lahan dowladda dhinaca ciidamada hadda waxaad moodaa inay horumar fara badan inay ka samaysay oo dhinacyo badan oo hadda amniga gudaha inta badan ayada ila wareegtay gobolada dalka waxaad arkaysaa howlgallo badan oo ciidamada dowladda ay samaynayaan marka ciidamada dowladda maarata yaan la liidin wax badan bay qabteen hadda tusaale oo kale haddaan soo qaato hadda gobolka gedo oo kale oo ka tirsan maamul goboleedka jubbaland markii la qabanayay ciidamada etoobiyaanka maysa qaban garbaari waxa qabtay ciidamada dowladda federaalka kaligood mudana difaacay miya ha ciidamada dowladii ee maaratay kaligood baa inuu socday dadka marka in badan ba waxay aaminsan yihiin ciidamada dowladda haddaysan la soconin ciidamada amisom inaysan kaligood waxba qaban karin garbaari way qabteen intaasoo sanay joogeen way maaratay way kadib iyo ciidamada gobolada dhexe oo kale xataa masalan dhuusamareeb oo kale iyo meelo badan waxaa jiro amisom joogin iyo etoobiyaan oo ha ha aadoo weyn marka waxa weeyaan waa arrintaas waxaan qabaa aniga in maaratay dowladda booskaas inay buuxin karaan iyo saaxiibadeed dowladda iyo saaxiibadeed haye waa maqlaysa wuxuu leeyahay ciidamadu ciidamada dowladda waa ku filan yihiin uu leeyahay meelo badanna way difaaci karayaan etoobiyaanka hadday baxaan colaad marka hore inaan eegno bal ciidamada dowladda soomaaliya baahiday dabooli karaan iyo inta aysan dabooli karin markaan fiirino waxaa aad u badan baahida ay dabooli karaana aad u yar sababtoo ah ciidamada aad uma tababarna waan ka warqabnaa ciidamada dowladda tababaran waa iska kooban yihiin mana qalabeysna qalabka marka laga hadlo ciidamada etoobiyaanka laftooda socda iyagana inkastoo sharci sax aysan ku soo galin hadda dowladooda waxay sheegaysaa in sababtay u baxayaan aysan la xiriirin xasilooni dare ka jirta dalkooda sababtoo ah waxay aada u diidayaan in labadaas arin laysku keeno laakiin su-aasha isweydiinta mid waxay tahay haddaysan arintan xasilooni darada dalkooda ka jirta u bixinin ciidamadan maxaa hadda kusoo beegay inay soomaaliya ka baxaan aniga waxaa u arkaa in la gooyo ay wadaan ciidamada etoobiya iyo dowladooda inay arrintan tahay sababtoo waqtigii loo baahnaa in doorashooyin dalka lagu qabto ammaanka in la suga loo baahnaa amisom wcadaado hadda amisom cadaado ciidamay u dirtay aada u badan waqtigii loo baahnaa in ammaanka la xaqiijo ay etoobiyaanka faarujinayaan goobahooda laba arinaan u arkaa inay u faarujinayaan mid dana dhaqaale ah haddaysan ahaynna waxaan u arkaa in arin xasilooni darada dalkooda ku badanaysa ee dalka ugu baxaan labadaas arinaan u arkaa culays soo fuulay darteeda u baxayaan ma jirto sabab kale oo ay hadda u faarijinayaan goobahan hortale ilaa iyo sagaal magaalo ma sahlan colaad inay afar bilgudahooda ciidamada etoobiya dalka uga baxaan waa adagta haye kararow arrintan hadda markaad fiiriso xilli doorashooyinna wadanku waa gelayaa ciidamada dowladda sida xuseen uu sheegay tababar badan ma qabaan qalab qalab ay wax ku difaacaan male
colaad waad mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kuu sheego horta in la kala saaraa fiican inaan wax isku dhex qaldin sababtoo ah hadda doorashada meesha ka dhacayso waa caasimadii soomaaliya muqdisho waaye muqdisho ammaankeedana waa sugan yahay waxaad ogtahay intelligency badan iyo sirdoon badan baa xamri joogo waxaad ogtahay ciidamadii uganda joogo burundi baa joogo waxaa weeyaan ciidamadii dowladdu aad u qalabaysan baa joogo horta xamar iyo doorashada maaragtay barnaamijkeeda iyadawaa goonideegaanada laga soo xula maamul goboleedyadana waa lamid iyana waxa weeyaan awoodooday wataan waa dhisan yihiin sida puntland iyo jubbaland oo kale waxa weeyaan waa la joogaa oo ciidamo qalabaysan bay leeyihin oo hadda marka waa magaalooyin yaryaraa leeda waxay ka baxaan meelaha hadda laga baxo lagu sheegaya waa baadiyaha marka baadiyahan hadda waxa weeyaan waxaad moodaa in tan labaad oo raba inaan ku darsaday waxaa weeye shabaabka hadda awoodooda sidii hore maahan waa waxaad moodaa in laga taqlusay oo meelaha ay ku dhowdhowmanayaan soo garan maysid marka hadda shabaab saas u badan oo hadda inta magaalo weeraraan qabsan kara hadda waxa weeye oo awood leh oo awood buuxda leh oo meel ku haysan karo ha ma jiraan marka arrinta tan marka ka bixitaankan marka iyo waxay keenaysaa in ciidamadii dowladda soomaaliya ay hanaqaad sameeyaan oo maaragtay ay gartaan in booska etoobiyaanka ay ka baxeen inay buuxiyaan oo taas ay keento dhiirigelin in ciidamadii sababtoo ah etoobiyaanka waddanka ma dhalan marka hore howlgalay u yimaadeen barnaamijka laga rabin waxay ahayd in raggan odayaasha inay wiiqaan awoodooda wayna wiiqeen hadda marka xilliga ay bixi lahayn baa la jooga hadday baxaan ciidamada soomaaliya oo amisom kuwan hadda baxaya amisom kama tirsanayn amisomitaa meelo badan oo xitaa hadda ay ku jireen waxaa laleeyahay amisom kama tirsanayn oo maarata waa iska soo galeen lakin si walbay tahay waddan daris ah oo wax fiican qabta wey marka hadda marka inay baxaanna marka waxa weeyaan waxay keenaysaa in ciidamadii soomaalida ay dhiirigelin yeeshaan oo is abaabulaan oo ayaga ay waddanka qabtaan waana arrin fiican oo soomaalida dhinac walba u wanaagsan wey colaad waxaan u arkaa in ciidamada etoobiya in loo dhiibay goobahaas waaweyn ilaa iyo sagaal magaalo in loo dhiibay ayagoo sharci sax ku joogin dalka qalad ay dowladda gashay ayaan u arkaa sababtoo ah fiiri magaalooyinkii ka baxeen halgan tayeglow rabdhuur waa meelo waaweyn galcad sidaasoo kale halahaas inay faarujiyaan oo ay al-shabaab galaan ciidamada etoobiya wax ku talagal ay u sameeyaandadkii deganaan qaara al-shabaab ay qabteenay dileen sababtoo ah ciidamada etoobiya la shaqeyna lagu eedeeyey marka waad dareemi kartaa iyaga dana gaar ah ayay dalkan ka lahaayeen saa u arko sababtoo ah dowladda soomaaliya maxay u geen weysay magaalooyinkaas ciidamada jabuutiyaanka oo sharci ku jooga kuwa yugandeeska oo sharci ku jooga burundeyska oo sharci ku jooga maxaa loo geen waa etoobiyaan lug ku soo galay oo aan sharci lahaynkuwaas maxaa loo geen waa laftooda sharciga ku laabtaan oo ku baxaan ma helilen sababtoo taliska amisom aa looga taliyaa kuwa iska laabta cid u talisa oo aan dowladooda ahayn ma lahan marka go-aanay iska gaareen waa iska baxeen marka meelihii ay qabteen marka meelihii qabteen waa halbacad lagu leysa al-shabaab haysta maya muhiimadda waxay tahay inaan ka eegno raggaan baxay maxaa saameyn la bixeen oo yeelan karaan iyo dhinacaas al raba inaan ka eegno laakiin inaan dhanno maahan hadda shabaab baa loo qof meel hebel ku dila shabaab maalin bay wax dilaan weyna dilayaan inay dadka dilaanna dee waa barnaamij ayaga maaragtay oo hadaf ay leeyihiin weye marka muhiimadda waxay tahay ciidamada goobaha hadda etoobiyan kuwii faarujin ay leeyihiin waa goobo inta badan aan maaragtay saas priority aan sii lahayn hadda tiyoglow kale wuu kule waa meel iska tuula ah wey tiyoglow sheegay hadda haddii maanta meelaha la qabsana ama hama yaraadaan magaalooyin yaryar ha noqdaan ama waaweyn ha noqdaan mar waliba dhul ay ciidamada etoobiya si sharci daro uga baxaan saameyntaas dowladda soomaaliya ku yeelanaysa ama ah etoobiyaanka inay saameynayso marka aan waxaan aaminsanahay dowladda soomaaliya ciidamadeeda inay tababarto halkaas ay geyso haddaysan awooddaas iyo qalabkaas lahaynna ciidamada kale ee amisom ee jooga laba iyo labaatan kun oo askari ma sahlan xerada xalana isku dhoobeen halkaasi ku wada jiraan in xagga loo daadguray ahayd halkii etoobiyaan la geyn lahaa aniga ugu dambeyn waxaan leeyahay howl fiican baa socoto ciidamada walaalaha etoobiyana wax badan bay qabteen dhul badanna way qabteen intii laga haddana meelo meelo meelo muhiima kama bixinaan le haddana meelo muhiima kama bixin sida kismaayo iyo meelo badan ay joogaan baa jirto ee, waana- gedo iyo meelo badan.
gedo iyo meelo badan ay ka howlgalaan waan ugu mahadcelinaynaa intay ka baxeen dee daruufo jir iyo barnaamijya uga baxeen hase yeeshee tan waxay dhiirigelin u noqonaysaa haddana ciidanka qalabka sida ee soomaaliya inuu dib u dhismo in maaragtay waxa weeyaan goobahaasi Ee, dib isu abaabulaan.
ha dowladda soomaaliya waxaa ugu baaqayaa in arrintaas inay ka faa'iidaysato oo maaragtay ee goobahaasi buuxiso waaya aad amaasantiina labadiinaba kuwaasna waxay ka lahaayeen xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha soomaaliya iyo karar aadan rukow oo isaguna ah falanqeeyo aad ula socda arrimaha siyaasadda soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doonno barnaamij caynkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban halkaad kala socotaanna waa v o a haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaana soo diyaariyay ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya jaamac buulle jaamac
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah jaamac buulla jaamac oo ku sugan stuudiyaha v o e da ee washington aan ku bilaabo jaamaco wargeyska the star ee ka soo baxa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka hadlay weerar mas-uuliyaddiisa ay sheegteen ururka al-shabaab kaas oo talaadadii ka dhacay magaalada mandheera maleeshiyada al-shabaab ayaa warbaahinta afkooda ku hadasha ee andalus rediyo ku baahiyey fariin maqal ah oo ay uga hadleen weerarkaas mandheera ka dhacay dhegaystayaal wargeysku waxa uu sheegayaa in maleeshiyadan ay weerarka u isticmaaleen bambaanooyin iyo waxyaabaha qarxa kadibna waxa ay gudaha u galeen dhismaha martida ee bishaara guest house waxa ayna halkaas ku dileen labiyo toban qof lix kalena waa ay ku dhaawaceen iskuduwaha gobolka waqooyi bari ee dalka kenya maxamuud saalax oo warbaahinta kenya la hadlay ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay weerar ka dhacay ee mas-uuliyaddiisa ay sheegatay ururka al-shabaab waxaa kaloo maxamuud saalax uu ku adkaystay in xuduudka kenya iyo soomaaliya uu yahay mid aad loo adkeeyey dhinaca kalena waxa uu sheegay in baaritaanno ay sameeyeen ay muujinayaan in ururka al-shabaab ay maskax dhaqeen dhallinyaro dembiilayaal ah oo u fuliyey weerarkii ka dhacay magaalada mandheera sidoo kale iskuduwaha waqooyi bari waxa uu ka hadlay in weerarka guriga lagu qaaday loo adeegsaday afar ka mid ah qaraxyada loo yaqaano i e d s sidoo kalena waxa uu sheegay in xuduudka kenya ay la wadaagto soomaaliya uu ahaa mid aada loo adkeeyey oo aysan suuragal ahayn in ay kooxda al-shabaab usoo gudbi karto gudaha kenya maxamuud saalax waxa uu sheegay in dadweynaha mandheera aanay wax iskaashi ah la lahayn waaxyaha amniga ee mandheera isla arrimahan ayaa qayb ka mid ah wargeyska daily nation uu ka hadlay iyo guud ahaan weerarada ay geysanayaan al-shabaab ee ka dhacaya dalalka kenya iyo soomaaliya wargeyska daily nation ayaa waxa uu warbixin ka qoray in aqalka cad ee maraykanka uu cambaareeyey weerarkii dhacay talaadadii iyo weerarada ay al-shabaab dhowaanahanba ka geysanayeen dalalka kenya iyo soomaaliya wargeysku waxa uu qoray in maraykanka uu ballan qaaday in uu la shaqaynayo dowladahaas weeraradii ugu dambeeyey ee looga guulaysanaya argagixisadana la qaadi doono si aanay khalkhal u gelinin xasiloonida gobolka war-saxaafadeed ka soo baxay guddigii amniga qaran ee dalka maraykanka oo ku sixinaa afhayeenka golaha need brice ayaa looga hadlay dhimashada labiyo tobanka qof ee talaadadii ay ururka al-shabaab ku dileen mandheera war-saxaafadeedkan ka soo baxay dowladda maraykanka waxaa sidoo kale lagu cambaareeyey weerar ay kooxda al-shabaab ku qaaday saldhig ciidan oo ay leeyihiin amisom oo ku yaalay bartamaha soomaaliya wargeyska ayaa jaamacow waxa uu leeyahay sida ay sheegteen ururka argagixisada ee al-shabaab waxa ay weerarkaasi ku dileen toddobiyo toban ka tirsan ciidanka jabuuti dowladda maraykanka waxa ay sheegtay inay la garab taagan tahay dadweynaha soomaaliya iyo kuwa kenya wada shaqayn dhow si loo xoojiyo amniga iyo fursadaha ay u baahan yihiin dadweynaha dadka ka faallooda arrimaha amniga ayaa ku doodayay in al-shabaab ay dardargeliyeen howlgalladooda ujeeddaduna ay tahay inay carqaladeeyaan hannaanka doorashada ee ka socda soomaaliya maraykanku waxaa kaloo ay sii xoojinayaan ciidankooda ku lugta leh howlgallada lagula dagaalayo ururka al-shabaab wargeyska newsweek haddaan u gudubno ee isna ka soo baxa dalka maraykanka ayaa warbixin waxa uu ka qoray in maleeshiya taabacsan ururka isis ay qabsadeen magaaladii ugu horreysay ee puntland wargeysku waxa uu ku bilaabay qoraalkiisa dagaalyahano taabacsan kooxda daacish ayaa qabsaday talaadadii aynu soo dhaafnay magaalo yar oo ku taalla maamulka puntland ee soomaaliya maleeshiyada ayaa la wareegtay qandala kadib dagaal kooban oo ay la galeen ciidanka puntland ridwaano wargeysku waxaa kale oo uu sharaxayaa halka ay ku taalla qandala oo dhacda meel ku dhow cirafka bari ee geeska afrika sidoo kalena waxa ay qandala konton mayl dhanka bari kaga beegan tahay magaalada boosaaso oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee soomaaliya sidoo kale qandala waxa ay ku taallaa meel aan ka fogeyn gacanka cadmeed marka laga yimaado dalka yeman halkaasi oo weeraro ka dhacay ay sheegatay kooxda isis tallaabadan ayaa wargeysku waxa uu sheegay inay muujinayso in markii ugu horreysay ay maleeshiya taabacsan kooxda isis qabsadeen magaalo ku taalla gobolka sidaasi waxaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters saciid cali oo ka mid a saraakiisha sarsare ee bilayska puntland wakaalad loo malaynayo inay hoos tagto kooxda isis ayaa talaadadii sheegtay in dagaalyahano isisa ay qabsadeen magaalada qandala tirada isis ee soomaaliya ayaa ah mid aad u yar sida wargeysku uu qoray marka la barbar dhigo kooxda al-shabaab ee taabacsan ururka alqaacida ee dagaalka kula jira dowladda soomaaliya ee fadhigeedu yahay muqdisho koox yar oo ka goosatay al-shabaab oo uu hogaamiyey wadaadka cabdiqaadir muumin oo haysta dhalashada britain ayaa labada kun iyo shan iyo tobankii ku dhawaaqay inay ka baxeen al-shabaab kuna biireen isis oo xarunteedu tahay dalka siiriya tallaadadii aynu soo dhaafna ayay ururka al-shabaab la wareegeen tiyeglow oo ku taalla dhanka koonfureed kadib markii ay halkaasi ka baxeen ciidanka etoobiya iyo kuwa soomaaliya intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka wargeysyada waxaana si wada jira idinla socodsiinayey anigoo ridwaan xaaji ah iyo jaamac jaamac oo washington jooga inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
waa taa dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin jaamac buule jaamac iyo ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinaya barnaamijka wargeysyada iyo waxa ay qoreen markaana somalilan tartanka ciyaaraha gobolada somalilan ayaa galabta ka furmay magaalada hargeysa ciyaarahan oo isugu jira kubadda cagta kubadda koleyga ciyaaraha fudud iyo kuwo kale waxaa ka qaybgelaya ciyaaryahano tiradooda ay ku dhowdahay afar boqol kuwaas oo isugu jira gabdho iyo wiilal wariyaha v o eda barkhad maxamuud kaariye ayaa arrimahaasi ka wareystay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan maxamed xuseen dhabeeye waxaana ugu horreyn uu ka hadlayaa kooxaha ka qaybgelaya tartankan sideed gobol oo ciyaarta kubadda cagtaa sideed gobol oo xagga basketboolka iyo ciyaaraha fudud ee orodkaa oo ay ka qeybgelayaan afar iyo tobanka gobol ee wadanka oo dhan iyo hablaha iyaguna waxa weeye dhowr gobol ay ciyaaro sameyn doonaan markii ugu horeysay ah oo xagga basketboolka ah marka ciyaarahaasi waxay ka kooban yihiin intaa marka runtii la eego sreebreeb horaa uga furmay oo intuu joogsaday muddo baaqday ee gobolka awdal tiimamka ama kooxaha ka qaybgelaya dhammaan ciyaaraha kala duwan aad sheegtay ma kuwii kusoo baxay wareegyadaasunbaa mise waxaa jiraan mar kale oo dib ay u bilaamayaanba ciyaarahani ku xidhiidhsany maya ciyaarahaas waxay ahaayeen ciyaaro runtii sida adduunyadaba ka jirta ciyaaraha waxay ahayd sreebreeb sreebreebkii dhacay laba kun iyo shan iyo toban kuwii kasoo gudbay ayaa ciyaaraya oo waxaweye halkan ku ciyaaraya waana tartankii waxaweye ciyaaraha gobolada ee rasmiga ahaa ee laba kun iyo lix iyo toban oo aanu doonayno runtii inuu noqdo tartan ka duwan kuwii hore garoomadii baanu aada wax uga qabanay oo la casriyeeyey oo waxa weeye garoonka hargeysa stadium la dhigay doog garoonka timcadana runtii shaqo ballaaran laga qabtay waxaan wax ka qabanay runtii nidaamkii hadday tahay xagga security-ga hadday tahay xagga protocolka hadday tahay xagga waxaweeye farsamadii waxa kaloon iyana runtii aanu doonaya aanu aada wax uga bedelay habkii baahinta oo aanu sameynay waxaweeye combany aanu siinay waxaweye ku guuleystay oo shaqadaa qabanaya oo tifiyadoo dhan u qaybinaya oo si casriya oo sidii iminka adduunyada waxwe ciyaaraha looga daawado meel u dhow insha allah oo aanu ku wadno marka ciyaarahan waxaweeye xaggii kale garsoorkii iyo farsamadii baanu tallaabooyin aada ka qaadnay waxaanu sameynay guddiyo runtii dacwadeed qaaranbiil oo iyaguna si fiican u shaqeynaya marka ciyaarahan aada bay uga duwan yihiin waxaana runtii ciyaarahan gebi ahaanba maalgelisay oo waxaweeye fulinaysa xukuumadda somalilan ayaa bixisay oo cid alla cid kale waxaweeye gacan ka geysatay ma jirto taasina waa waxaweye waa tallaabo weyn oo horumar ah waayagaasme markaa la eegayo tirada guud ee ka qeybgalaysa ee kooxaha walow aad sheegtay inay kala duwan yihiin waa imisa tirada guud waxa weeye marka la isu geeyo basketboolka iyo futboolka iyo ciyaaraha fududba waxa weye aada bay u fara badan yihiin ilaa afar boqol ku dhowaad dhalinyaro reer somalilanabaa imanaysa ka waxaweeye ciyaaraya ciyaaraha kala duwan ka qaybgelaya marka waxaad sheegtay markii ugu horreysay waxaa ka qaybgelaya haween ama hablo taa faahfaahin ka bix waxaynu rabnaa ciyaaraha inay waxa weeye qaybahooda kala duwan oo dhan aynu hirgelinno hadday yihiin noocyada ciyaaraha la ciyaaro oo aad iyo aad u fara badan oo dalkeenna waxa weeye facilitieska iyo duruufo jira awgood ay ciyaaro kooban oo loo ciyaaro dhinaca kale waxaynu doonayaa inay de helaan xaq siman u helaan hablaha iyo wiilashuba ay helaan marka sidii loo kor loogu soo qaadi lahaa habluhu sanadkan waxay ciyaarayaan ciyaarta basketballka ay ciyaarayaan sanadaha dambena insha allah waxaan ku rajo qabnaa inaan futboolka iyo orodka iyo ifad kastaba ay ka qayb galaan oo hablo ciyaaraya oo iyaguna waxa weeye oo markaan leeyahayna hablahaasi waxay u ciyaarayaan si anshaxeen iyo islaamnimadaba waafaqsan oo keligood baa ciyaaraya si asturanna way u ciyaarayaan laakiin maaha qaar ragga soo dhexgelaya had iyo jeer ciyaarihii hore somalilan kasoo qabsoomeeyey ee tartamada noocan ah waxaa hadhayn jiray ama ha noqoto ismaandhaaf khilaafiyo iyo mararka qaar rabshado isku dhac booliska iyo dhexmarayay taageerayaasha arrimahaasi ma jirta wax tallaabo qaadeen walaahi barkhado arrimahaas imika saddexdii bilood oo u dambeeyey waa wixii aan ku mashquulsanayn waxaanu is leenahay intii taalka iyaga anagu waanu ka dadaalay waxa weeye dadweynaha reer somalilandna waxaanu ku wacyigelinayna oo halkan uga diraynaa inay ciyaarahaas si nabadgelyaa oo waxa weeye ilbaxnimo iyo xadaarida ay ku jirto uga qayb qaataan u daawadaan ciyaaraha waa la baahin doonaa tiifiyada all of the wall waa laga daawan doonaa waxaanu doonaa dadka imanaya garoonka si fiican baanu uga shaqaynay kadimadii garoonka waanu ka shaqaysiinay waanu kala xidhxidhnay waxaan u kala samaynay qaybo boliiska waxaa naga dhexaysay waxaweye wada shaqayn xooga waxaweye waanu diyaarinay boliiskii qaabkii ay uga hortegi lahaayeen rabshadaha garoonka ka dhacaya siday ciyaaraha waxaweye u maamuli lahaayeen arrintaa waxaa noo naga caawiyay dad experta annaga iyo waxaa iska kaashanay taliska boliiska oo aan runtii uga mahadnaqayo taliyaha ciidanka booliiska cabdilaahi fadal iimaan oo xoog iyo xoog isaga iyo ku-xigeenkiisa saraakiishiisa ugu sarreysaaba ay si fiican noola fahmeen marka waanu samaynay qorshe badan baan runtii u dhignay calaamadaan u samaynay garoomadii baan u cayinay waxaweye kadimadii baan u samaynay nidaamka security-ga waxaanu isleena aad baa wax uga bedesheen xagga waxaweye waxaanu ka bedelay dhinaca maxay tahay barticoolka iyo nidaamka ma gelayaan dadweynuhu garoonka gudihiisa iyo xayndaabka lagu ciyaarayo arrinta waanu ka shaqaynay dadna waanu u tababaray shaqaalaha iyaga iyo buluiskii baanu isu keenay si fiican baa la isula fahmay marka waxaanu doonaynaa mandar iyo sawirkii hore ka duwan ciyaaro waxaweye farsamadoodu ka sarreyso garsoorkii oonu iyagana aad iyo aad u tababaray oonu gobolladii oo dhan waxwey ka keenay oo dadka maanta ciyaaraha dhexdhexaadinaya ay yihiin qar dad la tababaray oo macalimiin iyo dad reer somaliland oo experta iyo dad aanu dibadda ka keennay bay isugu tegeen ayaa hawshaa ka qayb qaadanaya iyo shaqaale
aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo magaalada hargeysa ku wareystay maxamed xuseen dhabeey oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha somalilan oo ka warramaya tartankii ciyaaraha gobolada somalilan oo ka furmay magaalada hargeysa halkaad nagala socotaana waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaanu soo gaarnay xilligan ku dansan jirnay mid ka mid ah heesaha aan idiin soo xullay
codkaasi fanaanka xasan aadan samatar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga iyo v o e tan ee kulanti dambe waa nuur xasan nuur bukhaari iyo xuseen barre aadan iyo dhammaan v o e dalaysdaas iyo nabadgelyo